halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha ogos waa toban sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
waxaan leenahay ilaahay naxariistii janno ha geeyo nin odaya oo dadka soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa nin oday ahoo dadka reer koonfur galbeed ku weyn oo taariikh fiican lehoo ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimaba intaba ka soo shaqeeyay ahaa ilaahay naxariistii janno ha geeyo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlayey dilka ganacsada ee cali aadan marguus oo shalay lagu aasay baydhabo warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan in ka badan laba milyan oo muslimiin ah oo maanta taagan banka carafo iyo waxa ay maalinta carafo ay uga dhigan tahay muslimiinta caalamka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
eedaysanaha loo haysto inuu fuliyey toogashadii ka dhacday magaalada elbaso ee gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa booliska u sheegay in uu si badheer ah u beegsanayay dadka ka soo jeeda dalka mexico war qoraal ah oo lagu helay booliska maraykanka ayaa muujinaya in eedaysanuhu uu qirtay arrintan kadib markii uu iskii isku dhiibay booliska isagoo sheegay inuu yahay qofka weerarka toogashada ah geystay
kuuriyada waqooyi ayaa gantaallo badan oo ah nooca balistiga ku tuurtay badda ku taalla xeebta bari kaas oo ah tijaabadeedii shanaad ee noocan oo kale ah ee ay samayso laba toddobaad gudahood gantaalkan ay riday kuuriyada waqooyi sabtidan maanta ah ayaa yimid saacada kadib markii madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu sheegay siduu hadalka u dhigay inuu helay warqad kale oo qurux badan oo ka timid hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uuna ku celiyey in uusan ka walaacsanayn tijaabooyinka gantaalaha ee xukuumadda pyongyang subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawd idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo shalay ka qayb galay aaska ganacsada allah u naxariistay cali aadan marguus oo shalay lagu dilay magaalada baydhabo ayaa ku baaqay in la joojiyo dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada baydhabo isagoo sidoo kalena ballan qaaday in lasoo qabanayo dadkii ka dambeeyey dilka cali marguus mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo
qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiinta ayaa muujiyey inay ka xun yihiin dilalka aanooyinka qabiil ee saacadihii lasoo dhaafay kusoo kordhay magaalada baydhabo iyo deegaanada dhaca duleedka magaalada baydhabo tirada dhimashada dadka aanooyinka qabiil loo dilay ayaa korodhay waxayna maraysaa ilaa sagaal qof oo afar ka mid ah ay dad shacaba yihiin waxaa ka mid a dadka ku nafwaayay aargoosiga qabiil ganacsada cali aadan marguus oo gelinkii dambe ee shalay gabaldhicii lagu aasay magaalada baydhabo xubno ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka ayaa soo gaaray magaalada baydhabo si ay uga qayb galaan aaska ganacsadaha xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee baydhabo ku sugan ayaa shacabka magaalada baydhabo ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan lana joojiyo dilalka aanooyinka qabiil sideedaba waa laga soo tegey dagaal ahligii waxaa la rabaa ummaddan in midnimo la muujiyo laga shaqeeyo sidii maxaa lalahayey oo loogu wada noolaan lahaa deegaankan baydhabo waxaan u diraynaa baaq ah in la joojiyo waxyaalaha hadda socdo oo magaalada baydhabo ka socdo aad iyo aadan uga xunnahay waxaa lagu jiraa bishii oo ilaahay xurmeeyey oo ilaahay qur-aankiis ku sheegay maamul koonfur galbeed hadda wuxuu wadaa howlgal uu ku soo qaqabanayo dadkii falkaas ka dambeeyey dadkii dilay maxaa la lahayey ninkaas ganacsatada weynaa ahaa oo siyaasi horena ahaa oo maxaa la lahayay taariikh weyn ku leh soomaaliya odayaasha ugu waaweyn oo dhinaca maxaa la lahayay dib u heshiisiinta oo qayb weyn uu ka ahaan jiray xilligii dowladihii lasoo maray marka inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuuna leenahay xabadda ha la joojiyo ee ha la wada hadlo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo isna ka qayb galay aaska allah u naxariistay cali aadan marguus ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday ganacsada cali aadan marguus wuxuu kaloo caddeeyey madaxweynaha in hay-adaha amniga ay ku howlan yihiin sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyey dilka ganacsada cali aadan marguus
waxaan leenahay ilaahay naxariistii janno ha geeyo nin odaya oo dadka soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa nin oday ahoo dadka reer koonfur galbeed ku weyn oo taariikh fiican lehoo maxay ahayde ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimaba intaba ka soo shaqeeya ahaa ilaahay naxariistii janno ha geeyo annagana samiri iimaan allah naga siiyo saacaddan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran bas ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid dadkii gacan ku dhiilayaalka ahaa oo dhibka geystayna sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarna waa ku bixinay waana la soo qabanaya insha allahu saan jecel nahayn hadda howlgalkooda lagu jiraa oo waa la soo qabanaya gacantaa lagu soo dhigi doonaa waa la keenayaa dadkana waxaan faraynaa xasilooni iyo deganaan qabiil isu dila wax micno ay keenaysa xigmada ma jirto cali aadan marguus wuxuu ahaa ganacsade iyo siyaasi si weyn looga yaqaanay dalka soomaaliya wuxuuna lahaa hal abuur ganacsi isagoo duleedka magaalada baydhabo ka sameeyey beero dalagyo kala duwan ay ka baxayeen waxaa kaloo lagu xasuustaa ganacsada cali marguus halku dhigiisa ahaa intii aan darbiyada dad ku xaman lahaa beeraha ayaan iska tacbanayaa mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a in ka badan laba bilyan oo muslimiin ah ayaa maanta taagan banka carafo iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka ee sanadlaha ah sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis waxaana caashe ibraahim ay uga waramay maalintan iyo waxay uga dhintahay muslimiinta caalamka xajku marka aan fiirino ilaahay subxana watacaala wuxuu leeyahay liyashhaduu manaafica lahum dadku xajka waxay u aadayaan inay faa'iido ka soo helaan faa'iidadaasoo ay qur-aanku inoo tilmaamay inay faa'iido adduun iyo faa'iido aakhira labadaba ay ka soo helayaan faa'iidada aakhira waxa weeye qofku naftiisa inuu soo daahiriyo oo xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iyo dunuubta uu ka soo daahiriyo weeyaan ujeedada alla uu ka leeyahay subxaana wa tacaala oo aad kaleta alla wuxuu leeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj yani qofku markuu xajka aado waxaa la doonayaa wax macaasiya iyo wax dunuuba iyo xan iyo cadaawaad iyo waxa dhan inuusan samaynin si isaga oo nadiifa uusoo noqdo insha allahu tacaala qofku markuu meeshaa tago oo uu taqriiban hadda sanadkan oo kale waxaa la filayaa saddex milyan ilaa afar milyan dad ku dhadhow inay ay ay meesha ay muxuua dhowrkaa maalmood ay joogayaan marka dadka faraha le intaa la eg muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala dartii isugu wada yimid in fara badan oo kamid a markuu midigta fiiriyo mid tukanaya bidixda hadduu fiiriyo mid qur-aan akrisanaya xaggiisa hore hadduu fiiriyo mid oynayo ducaysanaya yacni qofki waxaa ku dhalanaya damiir iyo ruux iyo waxaa soo gelaysa rajo marka wuxuu arkaya cibaadadiibaa nashaad usoo gelaya oo waxaa meesha ka dhalay ka dhalanaysa tacaawun cala albiri wataqwa baa meesha iyadana ka dhalanaysa waa faa'iido labaad oo muxuua ku jirta oo muxuu ah aakhiradii a weeyaan faa'iidada saddexaad ee muhimka ay ku jirtaa waxa weeye qofku haddii intuu xajka tago sidii alla ugu talagalo u sameeyo waxaa la rajaynayaa inuu soo noqdo isagoo dembigiisa dhan laga dhaafay oo nadiifa inuu soo noqdo si kooban marka loo fiiriya faa'iidada adduunka bal waxaad suuraysataa dad saddex milyan iyo dheeraad ah oo buqca ama meel kooban isugu imanaya oo dhammaantood wada odhanaya labayka allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk hal halkudheg ku wada dhawaaqaya waxaad garanaysaa inay qiimo fara badan leedahay marka waxdada iyo wadajirka muslimiintu ay leedahay ayaa meesha iyada si fiican muxuu ahaa uga muuqanaysa oo faa'iidooyinka laga soo helaya ay tahay waa tahay aad baad umahadsantahay shee cabdiraxmaan shariif si wanaagsan oo faahfaahsan baad u faahfaahisay waxaad ka hadashay dadka waajibaadka xajka gudanaya ee maanta taagan banka carafo laakiin waxaa jira malaayiin kale oo muslimiina oo aan fursad u helin ama kuwo horey usoo gutay waajibaadka xajka oo maanta aan bankii carafo taagnayn sidee iyaguna uga faa'idaysan karaan maalintan weyn casho salaamada fiican weeye waxaan uga faa'idaysan karnaa muxuu ahaa qofka horta aan carafo joogin waxaa wanaagsan maalinka carafada ah inuu soomo waa wax wanaagsan weeye haddii xataa soonku u suurageli waayo waxaa wanaagsan qofka isaga ah iyo guud ahaan dadka kalean xajka jooginba in ay ay iyaga laftooda shicaarkan iyo halkudhagan weyn ee ciideed ay muujiyaan isnaxariisasho iyo maaragtay iska warqab inaan samayno inuu qofka laftiisu uu la damqado oo shicaarkaas uu la qaybsado dadkaa faraha badan ee muslimiinta ah oo isaga laftiisa uu ku xidhmo waxaa kaloo wanaagsan oo kaleeto iyadana muhim ah ducada iyo qur-aan akhriska iyo sadaqada iyo ixsaanka in la badiyo inahaasoo dhan waa siyaabahan inaguna aan kaga qayb qaadan karno weeyaan maanta oo banka carafo la taagan yahay bal waxyaabaha xujaydu ay samaynayso kow iyo laba iyo saddex meelaha ay marayaan bal haddaad dadka u sharaxdeed arrin aad u fiican wey tusaale ahaan marka hore markaan usoo noqono carafa marka la taagan yahay nabigu wuxuu yidhi alxaju carafa marka maalinkaas waa maalinka ugu muhiimsan weeye waana muxuu ahaa maanta oo sabti ah weeyaan yani waa maalin aada u qiimo badan weeye markii carafa laga dhaqaaqo dadku waxay sii aadayaan maalinka tobnaad oo maalinkii ciidda aho waxay samaynayaan acmaasha ugu waaweyn ee xajka oo ah dhawaafkiibay samaynayaan safiya marwe in la ordo orodkiibay samaynayaan tuurashadii qeyb ka mid ay samaynayaan tima xiirashadii baa la samaynaya bishanu waa bilihii xurmada lahayd weeye ilaahay subxaana watacaala uu xurmeeye uu qiimaha goolida uu siiye weeyaan maalmahan allah wuxuu ku tilmaamay walfajri walayaalin cashrin washafci walwatri walleyl marka toban habeenoo allah uu ku dhaartay oo qiimo fara badan leh oo wanaag fara badan leh weeyaan waxaan doonayaa si kooban hal arrin inaan xusuusiyo aniga iyo adiga iyo muslimiinta guudba nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalama maalinkii uu xajiyey wuxuu dadka u akriyay khudbo dheer khudbada ereya la yaabla ayaa ku jira hadda aynan ka wada gaari karin laakiin dadka wuxuu u tilmaamay dhiigoodu inuu xaaraam yahay oo dadka wuxuu ku yidhi alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa caraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum haada wardad yahow dhiiggiinu waa iska xaaraame ha isdilina luqmaha iska gurina ayuu nabigu ku yidhi wuxuu ku yidhi xoolihiinu waa xaaraame xoolihiina ha iska dhicina oo ha isboobina oo wuxuu nabigu u tilmaamay sala allahu alayhi waalihi wasalama in dadka tabarta daran ee masaakiinta la kaalmeeyo oo muxuu ahaa aan la xaqirin oo aan la yasin wuxuu u tilmaamay dadka xil haya inay xilkooda alla uga cabsadaan oo aysan ummadda dulminin ayuu nabigu u tilmaamay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa markaa ugu dambayntii waxaad carabka ku dhufatay dhowrka milyan ee muslimiinta ah ee maanta banka carafo taagan marka laga soo tago in muslimiinta kale faraha badan leh ee iyaguna maalintan ay ku weyn tahay qofkii ay u suuro gelayso in uu soomo soonkaasi bal faralka uu leeyahay iyo bal waxa dadku ay uga dhigan tahay aan xajka joogin banka carafo taagnayn dadka soomaya waa dadkaan carafo taagnayn ee xajka aan joogin weeye maalinka la soomayaana waa maalinka sagaalaadka ee carafo ay dadka xajka jooga ay carafo taagan yihiin weeye maalinkaas waxaa ay lagu tilmaamay oo ay axaadiistu sheegtay qofkii sooma in dembigiisa alla uu dhaafayo subxaanahu watacaala marka ujeedada loo soomayaana waxa weeye qofkaa xajka jooga bacdamaa isaga uu acmaal waaweyn uu gudanayo dadka kale aan xajka jooginna in ay la damqadaan oy shucuurka iyo dareenka ay la qaadaan waase sunno weeye waajib ma aha yacni mar kaleeto waxaan rabaa inaanu ku idhaahdo adiga iyo bahda v o eda iyo bulshada soomaaliyeed ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa isagoo xaalkeenu sidan allah uu ka fiican yahay allah ina gaadsiiyo aamiin aad baa mahadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxa uu warameeyey caashe ibrahim aadan halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington fanka iyo suugaanta ayaa kaalin muhiima kaga jira nolosha iyo dhaqanka soomaalida haddaba kaalin intee la eg ayay suugaantu ka qaadan kartaa ka hortagga argagixisada iyo falalka amni darrada ee ka jira soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa xuseen barre soomaalida ayaa dhaqan ahaan lagu tilmaamaa dad aad u xiiseeya suugaanta iyo hal abuurka iyada oo ay suugaantu tahay kaydka dhaqanka iyo taariikhda soomaalida waxaanay ku cabiraan marxaladaha kala duwan ee noloshooda iyo duruufaha ku gadaaman argagixisada iyo qaraxyada ayaa sannadahan dambe dhibaato badan ku haya shacabka soomaalida haddaba muxuu yahay doorka ay suugaanyahanadu ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada iyo amni darrada waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdi shire jaamac ciyaar jecel oo ah abwaan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliyeed waxaan qabaa in suudaantu ay tahay aaladda keliya lagula diriri karo fikirada xagjirka ah ama ummadda wax loogu sheegi karo meel kaleba adi aan aadin kulama aadayo melfog laba kun iyo sagaalkii saddexdii december qaraxii dhacay shaamo maalin kadib heesta keladaan oo anigoo minaha malaha waxa igu dugnaaba suudaan horey aan lagu aqoon waa anigii keladaan horay oo keeladaantii waad garan karaysay saameynta ballaaran ay ummadda ku yeelatay isla maalmo gudahood kumaan kun boqolaal kun oo dad ayaa xiriir ila joogsamayay marka waxaan qabaa in suugaanta ay tahay aaladda keliya ugu horeynta lagula diriri karo hubka iyo haddii yirahdeen siyaasaddu waxay imaaneysaa intaa marka dadkii la wacyigeliyo oo loo sheego oo hadda haddaad xusuusto markaan keeldaan qoray oo lahaa qalqal lagu qaraxi lala beegsay ardada kala jebinaysa khasaarahana gaaray waa midaa qiila loo hayno oo qolooyinkaan haddana diinta ku qaraabana iyadaba ma aran diinta lagu qaraabta markaan idin isla tudiiba waxaa dhacday maadaama qoladan hajirka ay fahamsan yihiin baaxadda ay sugaanta iyo heesuhu ay leeyihiin waa kuwii xarimay oo joojiyey tobankii march maalimana inay ahayd laba kun iyo tobankii oo ay leeyihiin suugaanta iyo heesaha lama dhegeysan karo cid alla ciddii lagu helo iyadoo dhegeysanaysa waa la ciqaabaya waxaan la kulmay wiil dhalinyara oo aada u yar oo runtii aan kula kulmay xamar laba kun iyo laba iyo tobankii ee ii sheegayeen in saameynta ay ku yeelatay suugaantu heesihii maadaama laga mamnuucay ceelasha biyahana ay deganaayeen nimankaa dhalinyarada sheegta oo al-shabaabka gudadka dadka ku istaageen waxay eegayeen memoriga ama labta telefoonkooda heese inay ugu jiraan marka waxay u arkeen bu yiri ugu qabsan heesta keeladaan inay igu jirtay simkaarka ama memoriga kadibna waxaa lagu ciqaabay in laftii ama simkaarkii lalaqsiiyo biyo lagu cabsiyo taa waxay ku muujinaysaa in cabsida ay ka qabaan nimanka dadaxisada o suugaanta soomaaliyeed sida wax laysugu fahamsiiyo marka ilaa la keenay anigii oo london jooga in ay soo wacaan oo yidhaahdaan haddii aadan joojin cabdi shire adiga iyo kooxda keelnayo walaalahaaba halaag baa idiin sugnaanaya waa marka aniguna aan u jawaabayo oon leeyahay shinci aan daaray keeladaan tara diray hadday dalka wada gaadhay digaaguba dawaca waa dili karaa dunida maantaayo dabarka iska jaro la dirira qoomka diinta ku qanaabsan dabadeed halay dilaano haqadardaarayo daljir baana ay ka damqaba dhibkoo damiirka ay wadaa idinkuna daraa dambi waxaad dhigteen dadka haddaan hordhigay doodiinu tahay waa lagu dilayaa cirka shadiisa waa ino dagaal dhinac kale waxaa jira caqabado kala duwan oo la soo darsay hal abuurka iyo sugaanyahanada gaar ahaan dhinaca fanka iyo heesaha ka hadlaya argagixisada sida uu faahfaahinayo farxaan muuse cige oo loo yaqaano farxaan xidig oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed
waxa weeyaan arrintan argagixisadu waa wax naga cusub oo dee dhaqan soomaaliyima la ahaan jirin intii aan soomaaliya ay noolayd weligeed waxaan dhacay ama maaragta halkan iminka ka socoto soomaaliya weligeed ma dhicin marka waxa weeyaan waxay iga qeyb qaadan waayeen dalkii markuu dumay shimbirtii baa ka dhashay cadyaanadii iyo fanaaniintii marka haydadii ay lahaayeen iyo imaatinkii iyo emotionkii niyaddii waxay ku tumi jireen iyo isku imaatinkii markii la waayey waxa weeyaan sababta ay iga iga muuqan waayeen waa sidaa siyaasadda iminka waxa weeyaan inay dibi kabasho ay muuqato siduu dalkuba usoo qabanayo dibi kabashadaa ku jirta inuu santiina iminka dibi kabashadaa ku jiro ayaan maaragtay u malaynaya arrimaha kale ee wiiqaya kaalinta ay suugaantu ka qaadan lahayd wacyigelinta bulshada ayaa waxaa ka mid a tayada fanka iyo suugaanta oo hoos u dhacday sida uu mar kale tilmaamayo abwaan cabdi shire jaamac ciyaar jecel waxaan isleeyahay tayadii abwaaniintii iyo tayadii suugaanta ama fanka ama qaabki fankiina waa iska bedeleen maxaa yeelay fanka hadda jiraa waad garan karaysaa ama abwaan ha ahaado ama hees ha qaadahayo dadki waxa weeyaan waa xilalka soomaaliya hadda adduunka u fogaayo waxa weeye qofku inuu fanaan noqdo inuu xildhibaan noqdo inuu madaxweyne noqdo inuu wasiir noqdo waa shaqooyinkii adduunka ugu dhibka badnaa haddana u dhibka badan marka taasi waxay keentay in la kala garan waayo yaa fanaan ayaan fanaan ahayn dawladdii marka ma laha hay-adihii dawladdu ma laha dad dastuuro kala saara dadkii iyaga ah adeegsiga suugaantu kuma koobna oo keliya bahda suugaanta iyo hal abuurka oo waxaa jirta in madaxda ururka al-shabaab ay adeegsadaan gabayo si ay fariimaha ugu gudbiyaan xubnaha taageersan arrintan ayaa muujinaysa in suugaantu ay udubdhexaad u tahay dhaqanka iyo hiddaha soomaalida
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey inoona soo jeedinayey xuseen bare aadan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatan waxaad kusoo dhawataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya oo inoo haya maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo carabka horyaalka waddanka ingiriiska ah ee xil ciyaareedka labada kun sagaaliyo tobanka labada kun iyo labaatanka ayaa habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada liverpool garoonka anfield ee kooxda kubadda cagta ee liverpool ay ku ciyaarto kulankii koowaad ee furitaanka iyo habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo norwich city kooxda kubadda cagta ee norwich city iyo iyadu xilli ciyaareedkana ku cusub horyaalka waddanka ingiriiska waxa ay xilli ciyaareedkii soo dhammaaday ka soo baxday ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi oo kaalinta koowaada ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee norwich city waxay ka mid tahay kooxaha iyadu sida joogtada u yimaada horyaalka waddanka ingiriiska inkastoo marar badanna aanay xajisanin ka mid noqoshada oo ay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi waxaa la isweydiinaya haddaba sanadkan kooxdu inay ku sii jiri doonto in kale kulankii koowaad ee ciyaartana kama aan u tuujimaynin saadaal wanaagsan oo habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa afar gool iyo hallaa kaga badisay ciyaaryahanka dhinaca kabtanka u ahaa kooxda kubadda cagta ee norwich city islamarkaasina daafaca uga ciyaara ee la yidhaahdo garet harley ayaa gool qotareeto ah iska dhaliyey waxaanad moodaysay goolkaasi inuu durdur ku furay difaaciisa ciyaaryahan maxamed saalax ayaa waxa uu kubaddu ka helay ciyaaryahana farmino kuubsaday shabaqa kooxda kubadda cagta ee norwich city vandyke ayaa isna kubadda koorna ahayd oo maxamed saalax usoo dhigay shabaqa la helay ciyaaryahana origi wiilka asal ahaanta ka soo jeeda waddanka kenya aabihiina uu ka mid ahaan jiray xiddigihii xulka qaranka ee waddanka kenya u ciyaari jiray ayaa isagu go'olka afraad u saxiixay kooxda kubadda cagta ee liverpool halka norwich uu ciyaaryahana bobkin goolka ay la timid u saxiixay kooxda kubadda cagta ee norwich city uma aanay muuqan koox u tabar daran sida koox afar gool laga dhaliyay oo kale waxayna ka mid ahayd habeenkii xalay ahaa marka la eego kooxa fara badan oo ku hongoobay in ay garoonka anfield wax guula ka keenaan inkastoo kooxda norwich city ay fursado fara badan oo goolo lagu dhali karay ay keensatay hase ahaatee weeraradooda waan sida u wanaagsanayn darteed ayaa keentay in kooxda kubadda cagta ee liverpool aan wax gool hal gool ka badan laga dhalin laakiinse sida uu sheegay karigar oo isagu maru ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee liverpool haatanna ciyaaraha ka faallooda haddii kooxda norway city ciyaaryahano weerarkoodu uu wanaagsan yahay sida kuwa manchester city oo kale u ciyaara waxaa suuragala habeenkii xalay ahayd kooxda liverpool inaanay garoonkaasi guul kala hoyateen maadaama difaacoodu aanu si wanaagsan u ciyaarin habeenkii xalay ahaa taasina waxa ay tilmaan ka bixinaysaa in kooxda kubadda cagta ee liverpool haddii aanay difaaceeda wanaajin ay suuragal noqon karayso mar kale horyaalka waddanka ingiriiska in lagaga guulaysto kooxda kubadda cagta ee manchester city ay halato kulamada kale ee maanta iyo caawa laiskaga hor imaanayana waxaa ka mid a horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa waxay soo dhaweynaysaa kooxda koobka difaacanaysa ee manchester city a f c barmouth waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda iyana xilli ciyaareedkan horyaalka ku cusub ee sheffield united burnley ayaa iyana waxay soo dhaweynaysaa oo gurigeeda ugu imaanaysa kooxda kubadda cagta ee southampton crystal palace iyo emerton ayaa iyagu kulanka koowaad ciyaaraya waxaa cabsid mudan kooxda kubadda cagta ee everton inay ku guul daraysato inay ciyaaryahana saxaa ka soo qaadato xilli ciyaareedkan aanu ku soo biro kooxda maadaama habeenkii khamiista ahayd uu soo xirmay suuqa kaliibsiga ciyaartooyda oo saaha ay ku daba joogtay ayay u suuragelin inay saaha soo qaadato taa beddelkeeda ciyaaryahan iwobi ay arsenal ka soo qaadatay everton kulanka aad ayaa loo sugayaa waxaa dhex mara ciyaaryahan zaha iyo kooxdiisa crystal palace watford iyo brighton of albion ayaa iyaguna kulmaya halka kooxda aston villa oo iyana ka mid a kooxaha ugu magaca weyn waddanka ingiriiska laakiin iyadoo dhowrkii sane lasoo dhaafay ku maqleen ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi ay tottenham garoonkeeda cusubba kula ciyaari doonto dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa naga taatanay kulan dambe oo masxabdagala sidaala nabadgelyo
maxamuud mascade iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan waxaanu idiin haynaa heesta carafo waxaa ku luuqaynaya fanaanka cawaale aadan
maalin cadha lahaynu cafiyo farax la caadaystay subax ciida adigaa dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer taqaaye ayaamaha ciisiga leh ilaa xaadil barakeeyey kuwa khayrku caane waxiga lagu calaameeyey maalin cadha lahaynu cafiyo farax la caadaystay subax ciida adigaa dhashiyo yowmal carafaadeen odow camar samaantada hablaha caara dheer taqaaye almaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda nuqo laabtan ku dhuban carshigay utaalaha safuuca dilku qoray haddii ah nasiibku calmaday waa cawo
heeskaasi carafo oo inagu laqanaya fanaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v watan iyo koorta dambe waxaan leenahay sidaas iyo
nabadgelyo camal samaantada hablaha caara dheer tahay